subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaaggaaban efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa khamiis toddobada bisha februari sanadka aan idhaahdee lixda bisha februari sanadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid a doodihii ugu muhiimsanaa ee lagu soo bandhigay shirka xeer ilaaliyaasha soomaaliya oo lagu wado in maanta la soo gebagabeeyo wiil dhallinyaro ah oo soomaaliya ka tahriibay oo tegay yurub kadibna bartan telegaraamka iyo meelaha sucto daawade oo ku qancay muxuu sameeyey daynow ka soo qaata bankiga yurub oo meesha ku tahriibay ahayd daynow ka soo qaata lacag konton kun ah ayuu ku soo diray argagixisada kadibna waa yimid wuxuu tegey juqdi soo noqodkiisaa la qabtaa la xiro waa la xukum
waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey colaadda suudaan halkaasoo ciidamada qalabka sida ay guulo ka sheegteen iska horimaadka u dambeeya ay la galeen xoogagga r s f ee gurmadka degdega ah qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey oo ku sugan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa arbacadii shalay sheegay in ku dhowaad saddex kun oo qof lagu dilay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada gooma ee bariga dalkaasi dagaalka ayaa u dhexeeyey fallaagada ay taageerto ruwanda ee m iyo ciidanka milatariga kongo waxaana uu markii hore ka bilowday hareeraha gooma oo ku taala gobolka macdanta hodanka ku ah ee kivu vivan vandebera ku-xigeenka madaxa howlgalka qaramadii midoobey ee goma ayaa iyada oo wariyaasha kula hadlaysay muuqaalka tooska ah ee fogaan aragga sheegtay in xubnaha qaramada midoobey ee goma ay si firfircoon uga caawinayaan m soo ururinta meydadka weli yaalla wadooyinka waxay sheegtay in ilaa iyo hadda la helay ilaa laba kun oo meyd halka meydadka sagaal boqol oo kale ay ku jiraan firinjeerada isbitaalada dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa ku eedeysay ruwanda inay taageero buuxda siiso jabhadda m hase yeeshee ruwanda ayaa ku gacan seertay eedaasi xulufada maraykanka iyo kuwa kasoo horjeeda ayaa arbacadii si isku mid ah u cambaareeyey soo jeedinta madaxweyne donald trump ee ah in maraykanka uu la wareego lahaanshaha marinka gaza trump ayaa sidoo kale talaadadii soo jeediyey in dad ka badan laba milyan oo falastiiniyiin ah loo raro qaar ka mida dalalka carabta kadibna ghaza loo rogo magaalo xeebeed ku taala bariga dhexe oo loo tamashla tago britain shiinaha jarmalka airelan ruushka iyo sbein ayaa dhammaantood sheegay inay sii wadayaan taageerada ay u hayaan xal laba dowladood ah oo macnaheedu yahay in la abuuro dowlad madax bannaan oo ay leeyihiin dadka reer falastiin oo ay ku jiraan khaza iyo dhulka israa'il haysato ee daanta galbeed sacuudiga oo ka mid ah saaxiibada ugu muhiimsan maraykanka ee bariga dhexe ayaa si cad u sheegay inaysan marnaba ka leexleexanaynin mowqifkooda iyo baaqooda ahaa helitaanka dowlad madax bannaan oo falastiin ay leedahay ra-iisul wasaaraha australia anthony albanisa ayaa isna yiri mowqifka australia waa sidii uu ahaa saake sidii uu ahaa sanadkii hore iyo sidii uu ahaa toban sano ka hor maamulka falastiiniyiinta ee daanta galbeed xamaas masar turkiga iyo qaramada midoobey ayaa iyagana diiday soo jeedinta trump ee ghaza hindisaha laba dowladood oo daris ah falastiin iyo israa'il ayaa looga dan leeyahay in lagu soo dhammeeyo colaadda u dhexaysa israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta oo soo socotay tobanaanka sano soo jeedintaasi ayaana muddo dheer gundhig u ahayd siyaasadda maraykanka ee gobolka inkastoo xukuumadda netanyahu ay ka soo horjeedo dhegaystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownee waxaa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyo shirweynaha toddobaad ee xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed kaasoo maalintii shalay ka furmay caasimadda shirka ayaa looga hadlayaa la dagaalanka iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada doodihii shirka ee shalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay xeeladaha iyo qaababka ay kooxda al-shabaab ku urursadaan dhaqaalaha ugu badan ee soo gala ee sida baadda ah ay u qaataan habka hantidaasi ay ugu wareegto suuqyada dalka iyo dadka kooxda shabaab u maamula ama gacanta ugu haya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa faahfaahin ka bixiyey habka kooxda shabaab ay ku sameeyaan dhaqaalaha tirada badan ee soo gala meelaha ay sida qasabka ah uga soo ururiyaan iyo maalgelintooda shuute oo ka hadlayay shirka xeer ilaaliyaasha dalka ayaa sidoo kale ka waramay kiisaskii sanadkii lasoo dhaafay soo gaaray ee la xiriira dhaqaalaha al-shabaab iyo inay qabteen hanti isugu jirta xoolo nool bagaash gawaari iyo dadkii kooxda u qaabilsanaa kala gudbinta iyo usii iibinta maxkamadda waa nidaamkaas canshuuraha ay ku qaataan shabaabku ama argagixisadu guud ahaan waa kan ugu weyno lacagaha ugu badan iyo hantida ugu badan ay ka sameeyaan kasoo bilaaw kontaroolada meesha ay ka taliyaan yaallo ilaa guryaha la dhisaayo meel kasta laga dhisaayo oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga caafimaadka waxbarashada halkaas ay ku jiraan maxkamadda marka sanadkii lasoo dhaafay kiisaska la horkeenay waxaa ka mid ahay kuwo argagixisadu ay maalgeliso waxay xukunada ay riday waxaa ku jiray hanti argagixiso oo lala wareegay oo ay ka mid tahay baabuur mootabajaajo agab oo bagaash ah agab caafimaad agab ciidan alaab saas isugu jirta waxay ahayd dhanka canshuuraha marka laga fiiriyo waxaa kaloo iyadana jirto dhan magac fiicanay u bixiyeen mid kaleo zakawaad la dhahana waa jirtaa oo oo xoololeyda ilaa beeraleyda ilaa iyo ay ka qaadaan ceelasha biyaha laga caabi ay ka qaataan si markii xindadaan kadib arrintaasi sanadkii lasoo dhaafay waxaa maxkamadda la horkeeno xukun lagu riday koox u gadaysay xubno argixisada u gadaayaan geeli iyo lodii ay geeli iyo arigii ay xoogga kusoo qaateen uga gadaaya magaalada geelina dowladda la wareegta la yiri ayagana waa la xukumay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad qurba joog ah oo ku qancay afkaarta al-shabaab oo laga tashkiiliyey baraha bulshada kuwaasoo dhaqaalo u soo ururiya dadkaasi waxaa ka mid a nin uu sheegay inay xukumeen oo qurbaha ka tegey kaasoo intuu lacag konton kun oo dollar ah ka deensaday bangi ku yaala yurub u diray kooxda shabaab oo dalka ay ku qabteen iyo dad markii akoonnada shabaab la xiray lacagaha farqaha ugu siday kooxda waxaa jiro ayadana inkastoo isii dhammaanayso waxay u bixiyeen muxsiniin ay u bixiyeen oo ah in argagixisadu dad iyaga afkaartooda ku qanacsan ay maxaa la yidhaahdaa ay lacago usoo aruuriyaan ama usoo diraan waxaa ka mid ahay dadkii xukunka lagu riday wiil dhallinyaro ah oo xamarka soomaaliya ka tahriibay oo tegay yurub kadibna bartan telegaraamka iyo meelahaasu inta daawaday oo ku qancay muxuu sameeyey deynow kasoo qaata bangiga yurub oo meesha ku tahriibay ahayd deynow kasoo qaata lacag konton kun ah ayuu ku soo diray argagixisada kadibna waa yimid wuxuu tegay juqdi soo naqadkiisaa la qabtaa la xira waa la xukumay lacagtii transactionadii iyo wixii waa la waa maxaa la yidhahda markaasaa lasoo bandhigay saasaa lagu xukumay marka way intaas inkastoo isii yarahayeen arrimahaas saasay u jiraan waxyaabaha lala kulmay oo la kulanna sanadka hore waxaa ka mid ahaa xubinaa la soo xiray maxkamadiyaa la keenay wuxuu faraqa ku sitaa lacagtii oo kaasha boqol kun oo jeebka wuxuu ku sitaa bacdiis bacdamaa dadaal badan lagu bixiyey arrinta oo akoonada iyo dhaqdhaqaaqyada in la dabagalo lacagtiiuu soo ximbaarsaday qofkan soo ximbaarsanaa la qabtaa maxkamadda la keena arrinta wadda lacagtan markaasaa isoo diro shabaabka waxaana ka qaaday suuqaas marka iyada laftigeeda ciidanka amnigu aaday ugu mahadsan yihiin inay meeshaasi arrintaasoo ilma qabatada ah inay ka daba tageen ay soo qabteen way ku mahadsan yihiin laakiin haddana ilu ilma dhowrto taliyaha booliska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa isagana doodihii shirka ka sheegay in qofka lacagta bixiyaa uu ka khatar badan yahay midka xabadda u ridaya kooxda shabaab iyo kan afkaaraha u faafinaya wuxuu sheegay in dhaqaale aad u tiro badan uu ku baxo qaraxyada dadka lagu laayo ee caasimadda ay ka fuliyaan kooxda al-shabaab runtii qofka xabadda ridaya iyo midka fakarka faafinaya iyo midka lacagta bixinaya waxaa dhib badan midka lacagta bixinaya siduu doontaba ha ahaatee maxaa yeelay qofka fakeraya ee shaqo ka dhiganaya inuu dad ku qanciyo in dad muwaadiniin oo soomaaliyeed oo kale la dilo haddii uusan ilmihiisa biil u helaynin uma soo kalahayo mana imaanayo inuu dad ku qanciyo in dad la dilo hameen kasta subax kasta iyo galab kasta waxaa keenaysa inuu dhaqaale baada oo laga qaatay dadka isagoo raba inay sii socoto in la dilo ku maalgelinaya midka wax dilaya ee wax dhibaateynaya xabadda iyo qaraxu waxay joogaan lacag koos lacagay ku kacayaan lacagtaas ay ku kacayaan iyo qarintaas iyo gaarigaas iyo inta mashaakila ay marayaan inay koonto soo gudbaan shabeellada hoose ama jubbooyinka gaari qaraxa inta kasoo wadaan inay caasimadda keenaan keliya ma ahan qaraxa lacagtiisa inuu caasimadda soo gala keliya toban kun ama shan iyo toban kun ka badan ku qaadata inay soo geliyaan oo soo xalwiyaan samayntiisa iyo ama sameecada hala gelsho ama hadba qof ha loo dhiibo sagaal qofood oo maraya gaarigaas lasoo qaaday oo qof qof yaqaana aan lagu arag sagaalkaas qofoodba waxaa lagu bixinaya lacag iyo waqti iyo juhdi waxaa keenaysa in gaari qaraxa intii yimaado caasimadii ka qarxo oo qarax dhaco inay ku kacdo toddobaatan kun siddeetan kun oo dollar siddeetankaas kunna laga qaaday mid bakaare jooga mid suuqbacaad jooga iyo mid xamarweyne jooga inta laga qaaday in hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo caasimadiisii lagu dhibaateynayo shirka xeer ilaaliyaasha dalka oo lagu wado inuu maanta soo dhammaado ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aamo iyo qodobo muhiim u ah xoojinta shuruucda iskaashiga hay-adaha amniga iyo la dagaalanka maalgelinta al-shabaab todobaadyadan waxaa sii xoogaysanaya colaadda kaaloosan dalka suudaan ee u dhexaysa ciidamada milatariga iyo xoogaga r s f iyadoo dagaalada xooggooda ay ka socdaan koonfurta iyo galbeedka suudaan dagaalka sokeeye ee suudaan ayaa bilowday bishii abril ee sanadkii kii iskahormaadyadii u dambeeyey ayaa waxaa guulo ka sheegtay ciidanka qalabka side ee hogaamiyo cabdifataax burhaan haddaba wararkii u dambeeyey ee colaadda suudaan ayaan ka waraystay khaalid cabdixakiin farey oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika
dabcan ciidamada suudaan ayaa la wareegay koobkeynta gobolada dalka ee bartamaha suudaan kadib markii ay la wareegeen gacan kuhaynta magaalada sinja ee gobolka sinaar waxaa ku xigtay ciidamada suudaan ay la wareegeen magaalada madani ee ah xudunta ama xarunta gobolka jaziira iyo tobanaan magaalooyin iyo tuulooyin ah ciidanka suudaan waxaa u suurtagashay inay fuliyaan qorshahooda difaaca ah runtii muddo dagaalkan markii uu bilowday shan iyo tobankii abriil labada kun iyo saddex labada kun iyo saddex labaatankii muddo sanad ama muddo laba sana iyo ku dhawaad runtii ciidamadu waxay yani runtii laga haystay magaalooyin badan laakiin hadda waxay u muuqataa in ciidamadu ay sheeganayaan guulooyin runtii tiro badan oo sida in magaalooyin badan ay la wareegeen inay goobo istraatiijiga ay ka qabsadeen dabcan ciidamada suudaan runtii iyo hogaankooda jenaraal cabdifataax burhaan muddooyinkii dambe waxay runtii mediaha ka sheegen ka sheegayen in dagaal runtii ay qaadi doonaan oo ah runtii dagaalkii dib u xoreynta dalka suudaan marka dabcan walaal dagaalkan waa dagaal runtii muddo laba sano jirsaday dalka suudaan waa dal runtii colaado badan muddooyin ka dhacayeen dalalka dunida ama dalalka gobolka waxay ku baaqayn in xaaladda la qaboojiyo si miiska wadahadalka loo fadhiisto si arrimaha loo yani dejiyo in labada dhinac ay dagaalamayo kooxaha r s f iyo ciidamada qalabka sida suudaan laysku horfadhiisiyo laakiin waxay u muuqataa in aysan weli diyaar u ahin inay miiska wadahadalka ay tagaan
maxaa marka keenay in kooxda r s f ciidamadooda oo aada u xooganaa muddadii uu dagaalka socday in hadda deegaanadaas aada sheegtay looga awood roonaado oo militariga ay hadda ka qabsadaan aagagan cusub dabcan asbaabo badan ayaa jirto ciidamada dalka suudaan muddooyinkii sanadkii barka aheed runtii waxay ku jireen xaalad runtii difaac ah istaraatiijiyadooda ciidan markii loo fiiriyo muddooyinkaas runtii difaaca ku jireen waxay ku jireen tababar inay ciidan tajniid ku sameynayeen ama caskareyn ku sameynayeen si ciidamada ay la dagaalamayeen maadaama yihiin ciidamo xarbul mudun ama xarbul xisaabaad ciidamo ka dagaalama magaalooyinka marka maadaama balance aan jirin marka waa inay tababartaan ciidamo runtii la dagaalamo kooxda ay la dagaalamayaan marka waxay ku jireen marka runtii istaraatiijiyad tababar oo ciidamo cusub inay qaadanayeen oo shacbi ah
waa gartay marka guulahan ay sheegteen militariga suudan hadda xaaladihii u dambeeyey ee soo cusboonaaday maxay uga dhigan yihiin marka dagaalka ay kula jiraan xoogaga r s f
ciidamadu muddo laba sano ku dhawaad runtii ay ku qaadatay in runtii ay nimankan la dagaalamayeen kooxaha la dagaalamaya r s f inay ka suuliyaan dalka taasoo runtii wakti qaadatay marka dabcan ayaga xaggooda guul bay u tahay ciidamada qalabka sida dabcan istaraatiijiyadooda ciidan ayay wax ka bedeshay qaab dagaalka
qaramada midoobe waxay sheegtay in colaadan suudan ay ku keentay mid ka mid a dhibaatooyinkii bini-aadinimo ee ugu xumaa ee soo mara caalamka bal ka waran hadda xaaladda bini-aadinimo ee suudan kadib markii ay wararkan soo baxeen
dabcan dhibaato badan ayaa ka dhashay dagaalka muddo laba sano jiray dagaalka runtii wuxuu aafo u geystay dhammaan shacabka reer suudan waxaa ku qaxay malaayiin dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa runtii cuntayari soo wajahday malaayiin suudaniis ah dabcan hay-adda faw ee qaramada midoobe waxay muddooyinkii dambe ku celcelinaysa in xaalad runtii majaaca ah ay ka dilacdo dalka suudan si taas arrintaas loogu yacni hortago in waxay u baaqayeen in kooxaha dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan una turaan shacabkooda iyo dadkooda dabcan arrintaas muddooyinkii balooyinkii u dambeeyey way ka muuqatay dalka suudan waxayna saameysay dalalka deriska la ah ee dalka suudan hadday noqoto masar hadday noqoto jibuuti eritrea hadday noqoto dalka etoobiya dabcan aafadaas ama dhibaatadaas cunta yari runtii dalka suudan saameyn xun ayay ayaa kasoo gaarta walaal
ugu dambeyntii khaalid bal ka waran xaaladii ka taagneyd gobolka darfuur dagaaladii ka socday iyo weliba isku horimaadyada halkaas ka jira iyagana maxaa kasoo cusboonaaday oo xaggee la kala maraya
xaalada daafuur mar walba way ka gedisan tahay xaaladaha gobolada dalka suudan daafuur hadda waa murashax waxay murashax u tahay inay noqon doonto gobolka keliya ee hadda kooxdan r s f oo ciidamada iyo ayaga isku sugayaan xaaladda daafuur runtii way ka qalabsantaha xaaladaha gobolka ka jira hadday noqoto xaalad bani aadantinimo hadday noqoto xaalad barakicin hadday noqoto xaalad dil iyo fawda ah
kaasi wuxuu ahaa khaalid cabdixakiim farey oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika oo qadka telefoonka igu warramayey direct from Washington, the voice of America, VOA. qaar ka mid ah bulshada magaalada boorama ayaa ka walacsan dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada oo ay sheegeen inay waxyeeleynayaan dhulbeereedyada daaqsinka iyo meelaha ay dadka degan yihiin warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa boorama ka soo diray wariyaha v o e-da haashim sheekh cumar good dadweynaha ku nool xaafadaha magaalada boorama qaarkood ayaa warwar xoogan ka muujiyey khataro ay sheegeen inay waxyeelaynayaan degsimooyinka ay dadku ku nool yihiin beeraha guryaha iyo jagooyin dhammaanba ku yaala gudaha iyo daafaha magaalada xubno ka mid a oo la hadlay idaacadda v o a ahna guddiyo ka kooban kuwa dowladda hoose kala shaqeeya arrimaha bulshada ayaa xogahaasi ku sheegay biyo durduraya magaalada oo marba marka ka dambaysa sii badanaya biyahaasi waxyeelaynayana dhirtii daaqii iyo dhismayaashii ka dhisnaa meelaha jilicsan magacayga waa hibe maxamed cismaan waxaanu ka hadlaynaa khataraha ka soo foolla magaalada boorame eena cidi ku baraarugsanayn haddii ay tahay bulshada degan baacimushtar siyaasiyiin culuma midna aanu ka hadal khatartaasoo ah biyo ka dilaacay magaalada boorame oy guryo badan u dumeen dad badan u barakaceen beero badan looga guuray biyahaasoo ah biyo xawli ku socda marba bar ka dambaysana soo kordhaya marka biyahaasoon jecel lahay in lala arko cid kasta oo hadday tahay dowladda hoose dowladda dhexe hay-adaha ku shaqo leh in lasoo farageliyo lasoo arko biyaha lana ogaado meeshay ka imanayaan biyaha anigoo magacaygu yahay suldaan xasan ubsiye reale ku dhashay weliba magaalada boorama wakhtiyadan maantaan joogno waxaa dilaacay khataro waaweyn oo culus oo ka dilaacay magaaladii boorama biyo afarta hareeryoodba ka qarxay biyahaasi oo si kale loo rogayo oo ah biyo ilaahiyana aanan u malaynayn inuu gariirkii ay ka socdaan waxani khatarahaasoo cid ku baraarugsanay aynan jirin waxaan bulshada faraynaa inay wacyigeliyaan ummadda inay arkaan in adduunyada loo gudbiyo la ogaado wax khataraha biyahani soo wadaan boorama inay godana suurtagal bay ugu jirtaa waa raxme cabdikariin maxamed rabiile deganna magaalada boorama magaalada boorama sida lasoo sheegay dhibaatooyin iyo aafooyin badan baa ku soo foole inta aynu arkayno iminka ee inoo muuqataa ay tahay dabka suuqoo aada u mushkilad badan ay isku xirxiran yihiin maryihii iyo jingadihii iyo wixii oo dhan iyo dabkii ay afka iswada saaran yihiin biyihii oo soo baxay musqulihiioo dumaya aqaladiioo laga guuray beerihii oo laga barakacay xoolihii oo dadkii kaga dhammaaday haddaba arrinta ay shacabka magaalada boorama ku noole ay cabsida ka muujiyeen ayaan wax ka weydiiyey aqoon-yahan la shaqeeyay hay-adda care international xafiiskeeda somalilan oo la yidhaahda saleebaan tukaale oo muddo kala shaqaynayay dowladda hoose ee degmada boorama guddiyadooda arrimaha khataraha ku soo fool leh magaalada oo uu ku tilmaamay saddex amuurood
marka la yidhahdo khatara waa badan yihiin laakiin waxaa lagu soo ururiyey saddex arrimood mid waa biyo ka soo baxaya dhulka hoostiisa oo saameeyey guryo badan laga barakacay musqulo badan dumeen maxaanku dhahday jagooyin bannaan aan imika suuq helaynin oo ay biyibaa saameeyey taasina waxay si aada u saamaysay haddana noloshii bulshada oo ay ku keentay inay ka barakacaan dhulka aan is leenahay gudaydana markay soo indhaydhaysay dhulka boqolkiiba shan iyo labaatan in magaalada boorma ay saameyn ku leeyihiin biyaha dhulka kasoo baxyahay markaan aada u eegno waxaanu is leenahay magaalada boorama waxaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ka bilaabmay dhulgariir aada u xoogan kiibaa weli hadeerna socda laakiin uma xoogana sidii berigii hore waxaan is leenahay xidhiidhba ka dhexeeya kulley biyahan hadda dhulka kasoo baxaya oo cadaadiska iyo barasharka soo saarayay waxay qayb ka tahay dhulgariirka socda ee wakhtigaa aadka u bilaabmay marka taasi waa dhib aada u xoogan oo hadda saameyn ku yeelanaysa ma aha boqolkiiba shan labaatanba imika jiraan habeen kasta iyo maalin kasta waxaa soo kordhaya ilaa laba mitir saddex mitir baa habeenkii loogu soo baraarugaya in dhulkii ay sii fidayaan gaar ahaan dhulka godan bay inta badan iminka saamaynta ku leeyihiin laakiin waa mid aada u fidaysa mushkiladeeduna badan tahay hanaanka suuqyada boorama u samaysan yihiin waa mid aada u cajab qabta oo ah yani waa isa sudan bac baa sudan maxaan ku dhaha bagaash baa yaalla shidaal baa yaalla wixii ishursan baa markaa haddana xadhkihii dabka ee isa sudnaana iyo kaliftoodina ay qayb ka yihiin taasina waxay khalis u tahay in hal sekan dab yaroo meel ka ka unkamaay inuu saamayn karayo magaalada maaha suuqawni magaalada oo aada u cidhiidhiya inay magaalada dhanba saamayn karayaan taasina waa khatar iyadna aada soo socota khatarta kale ee muuqatay waxay noqotay suuqa xoolaha oo ku yaalla meel ay laba doox oo waaweyn ku kulmaan oo magaalada galbeedkeeda ah baa waxaa laga sameeyey dhismayaal structure adag oo ah luqiya yar loo sameeyey biyuhu inay maraan haddii cimiladan isbedelaysa iyo waxaan isbedelayahay keenaan roobab xoogan oo biyahaas cidhiiri galaan waxaad maxaad filaysa waxa weeye meelaha ku hooseeya o dhan oo weliba guryo iyo maxaan ku dhahdaye deegaano ballaadhani ay ka hooseeyaan inay fatahaad ku keenaan haddii aan aada looga taxadirin oonan laga samaynin maxaan ku dhahdaye ka hortag laga samey dhanka kale xaaladahan walaaca badan laga qabo ee ay dadweynuhu ka muujiyeen oo aan isku daynay inaan wax ka weydiinno maamulka degmada boorama ay noo suuroobi weyday kadib markii ay ka jawaabi waayeen telefoonnadooda gacanta balse waxyaabahani waa waxyaaba isa soo tarayey labaatankii sannadood ee u dambeeyey oo dhismayaasha magaalada boorama si aan qorshaysnayn ay ugu fidayeen dhulbeereedkii iyo seerihii magaaladu caanka ku ahaayeen haashim sheekh cumar good v o a boorama
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi nuurta jellow ayaa u dambaysay idaacaddeenii tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
Thank you.